haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka waxay noo soo diyaarisay islamarkaana inoo soo jeedinaysaa saare ciidla nuur
kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka ee v o a barnaamijka dhacdooyinka waxaanu ku soo qaadanaa qaar ka mida wararkii iyo warbixinihii ugu waaweynaa ee ka baxay laanta af soomaaliga ee v o a toddobaadkii imika dhammaaday allaha u naxariistay guddoomiyihii gobolka banaadir ahaana duqi magaalada muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow ayaa khamiistii ku geeriyooday cisbitaal ku yaala dalka qatar halkaasi oo loo geeyey si looga daaweeyo dhaawac ka soo gaadhay qaraxii dhowaan ka dhacay xarunta degmada gobolka banaadir ee magaalada muqdisho waa kan cabdixakiin maxamuud shirwac oo warbixintan inooga diyaariyey taariikh nololeedkii injineer yariisow geerida injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow ayaa dhakhaatiirta gacanta ku hayay ay ku wargeliyeen mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya iyo eheladiisaba maanta gelinkii dambe saacadda afrikada bari markii ay ku beegneyd saddexdii iyo afartan daqiiqo waa sida uu v o a u sheegay safiirka soomaaliya ee dalka qatar cabdirasaaq faarax cali
inna lilahi wa innaa ilayhi raajicuun guddoomiyihii hore ee gobolka banaadir ahaana duqa magaalada waxaa la keenay dalka qatar maalinkii bishu ahayd lix iyo labaatanka bishii toddobaad ayaa la keenay galabtay saacaddu markay ahayd saddexdii galabnimo iyo afartan daqiiqo ayaa naftu ka baxday waanba la joognay markaas kadibna dhakhaatiirtii ayaa isugu yimid dhakhaatiirtii markay isugu yimaadeen banaanka naloo saaray daqiiqada kadibna waxay noo sheegeen in maaragtay saddex daqiiqa meelahaas ka bacdi in maaragtay ay naftii ka baxday injineer yariisow oo ka mid ahaa dadkii dhaawacyadu ay ka soo gaadheen qarax toddobaadkii hore ka dhacay xarunta dowladda hoose ee magaalada muqdisho ayaa safiir cabdirasaaq uu ii sheegay inuu u geeriyooday dhaawac madaxa ka soo gaadhay dhaawaca ugu weyn oo hadda sababta loo eersaday sida dhakhaatiirtuna ay nagu wargeliyeen wuxuu ahaa laba firir oo waaweyn oo madaxa ka galay qeybta maskaxda in la qalana markii hore ay ka baqeen oo yidhaahdeen haddii la taabto waa maskaxday ku dhex maaragtay gelayaan kabacdina wa waa damage garaynhayaan oo lama qali karo markay m r i iyo ay saareen iyo c t scamba wayna nagu wargeliyeen in labadaa firir oo maaragtay waaweyn inay labada dhinac oo maskaxda ay iyo madaxa dhexdiisa macnaha ay ku jiraan in la qalana aan ka baqnay inaan maintain garayno oo maaragtay ku dadaalno bal in uu asagu inta soo naaxo reaction sameeyo kabacdina aragno bal inay dhaqdhaqaaq sameeyaan ma ogi inaanaan dhaqi maaragtay aanaan qali karin kadibna waxaa soo baxday in organadii ay daciifaan ilaa xalay gelinkii dambe ayaa waxaa soo baxday in organadii keliyihii wadnihii inay maaragtay daciifaan oo shaqadii sii gabaan ilaa maantay laga soo gaaray xilligii ilaahay uu oobsaday sida ay ii sheegeen eheladiisu injineer yariisow ayaa u soo wareegay soomaaliya bartamihii labadii kun injineer yariisow oo hore u soo noqday wasiirka warfaafinta ee soomaaliya ayaa ahaa saaxiib u dhow warbaahinta madaxa laanta af soomaaliga ee v o a cabdiraxmaan yeber oo si gaara u yaqaaneeyey injineer yariisow ayaa tacsi u diray eheladiisa iyo qaraabadiisa iyowla guud ahaanba bahda warbaahinta islamarkaana ka hadlay shakhsiyaddii injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow innaa lilaahi wa innaa ilaahi raajicuun geerida ku timid cabdiraxmaan cumar cusmaan cabdiraxmaan yariisow dad badan bay maanta ka naxisay gaar ahaan bahda warfaafinta oo v o edu ay ugu horrayso cabdiraxmaan yariisow waxa aanu isbarannay muddo haatan laga joogo dhowr iyo toban sano wakhtigii uu joogay waddanka ingiriiska magaalada london oo uu ka ahaa xubin firfircoon bulshada soomaalida ee halkaasi deggan kadibna markuu u soo wareegay soomaaliya yariisow wuxuu ahaa nin geesiya oo aan ka gaban waxa uu rumaysan yahay markay noqoto warbaahinta wasiirka warfaafintuu soo noqday intaanu guddoomiyaha gobolka banaadir uuna noqon ka horna idaacaddii barkulan ayuu mar madax ka soo noqday oo saldhigeed u ahaa magaalada nairobi dadkii la soo shaqeeyey wariyaashii la soo shaqeeyey qaar badan oo ka mid a ayaa xataa haatan nala jooga oo v o a ka shaqeeya qof allo qofkii aad ka waraysata wuxuu kuu sheegayaa dunta uu ka samaysnaa cabdiraxmaan yariisow inuu ahaa nin daacada waddanka jecel nin aad iyo aad iskugu kalsoon oo waxbarashada iyo aqoonta ilaahay siiyey ay ahayd mid heer sare gaadhsiisan yariisow waxaa v o a aada isku dhex galeen waayadii uu afhayeenka u ahaa madaxweyne xasan sheikh oo mar alla markii wax loo baahdo wakhti alla wakhtigay tahay intuu wuxuu hayay joojiyo uu v o ada ula hadli jiray iyo warbaahinta kaleba taasoo muujinaysa kalsoonida uu u qabay shaqada iyo waddanka soomaaliya allah u naxariisto mar kale anaa ku hadlaya magaca shaqaalaha v o a ee jooga washington iyo kuwa ku baahsan adduunka daafihiisaba waxa aan tacsi aan u diraynaa xaaskiisii iyo carruurtiisii iyo ehelkii iyo macrifadii iyo saaxiibadii iyo dhammaan dadkii yaqaanay iyo kuwaan aqoonba ee qiimaha weyn u hayay cabdiraxmaan yariisow allah u naxariisto carafaad cabdilaahi cabdi waa wiil adeer u ahaa allah u naxariistay injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow waxaana ii sheegay inuu ku dhashay magaalada muqdisho islamarkaana uu ifka kaga tegey toddoba carruura injineer cabdiraxmaan cumar cusmaan wuxuu dhashay sixteen agost kun sagaal boqol lixdan iyo shantii waxaana ku dhashay magaalada muqdisho ifka wuxuu uga tegay caruur toddoba ah kuwaasoo kale ah shan gabdhood iyo laba wiil waxbarashadiisii dugsiga hoose dhexe sare wuxuu ku qaatay xamar jaamacadiisii wuxuu ka baxay jaamacadda gaheyra ee soomaaliya kuliyadda civil engineering taarikhdu markay ahayd kun sagaal boqol iyo siddeetan iyo lixdii dowladda soomaaliya ayaa calanka hoos u dhigtay islamarkaana guddi u saartay aaskiisa iyadoo ku dhawaaqday saddex maalmood oo baroordiiqa
somalilanna madaxweyne muuse biixi cabdi iyo hogaamiyeyaasha labada xisbi ee mucaaradka ah cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro iyo faysal cali waraabe ayaa heshiis ka gaadhay muranka la xidhiidha habraaca doorashada golayaasha deegaanka iyo wakiilada ee soo socda wariyaha v o eda khadar maxamed cakuule ayaa warbixintan hargeysa nooga soo diray saddexda xisbi qaran ee somalilan ayaa heshiis ku gaadhay xilliga doorashada la qabanaya iyagoo soo gebagabeeyey murankii muddada badan u dhexeeyey oo saldhig inta badan u ahaa muran ka taagnaa komishanka doorashooyinka ee somalilan tiradooda taasi oo ay qalinka ku duugeen saddexda guddoomiye xisbi oo kale ah madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo ah guddoomiyaha xisbiga kulmiye cabdiraxaan maxamed cabdilaahi ciro oo ah guddoomiyaha xisbiga wadani iyo injineer faysal cali waraabe oo ah guddoomiyaha xisbiga ucid haddaba arrintani marka sharciga laga eego muuqaal sideeye ayay leedahay waana maxay mabda'a ay xambaarsan tahay sharci ahaan garyaqaan axmed yuusuf nuur guruuje ayaa sharaxaad ka bixiyey heshiiskan oo isagoo ugu magacdaray isfaham guud xisbiyadu wax midaysan oo ay ku heshiiyeen sharci ahaan ama sharcigan goordhow cid qabanaya oo loo tixraaci karaa ma jiro caqabadihii doorashada ku xeernaana waxay ahaayeen kuwo soo jiray iyadoo aanu abuurminba khilaafkan shalay asxaabtu ku heshiinayeen kaasoo ahaa arrinkii saami kayrsiga oo madaxweynihii hore ee axmed siiraanyo saddexda guddoomiye xisbi ee mid iminka madaxweyne yahay yahay labana yihiin labada xisbi mucaarid guddoomiyeyaasha uu ku yidhi go'aan ka soo gaadha hase yeeshee ay go'aan ka gaadhi kari waayeen kuna soo celiyeen madaxweynaha axmed siiraanyana dib u riixay sidaasaana keentay in sideed sanad iyo sideed iyo sideed sagaal bilood dib loo dhigo doorashadii baarlamaanka xilligaa arrintii saami qaybsigu halkii bay taallaa shalayna lagama hadlin asxaabtuna arrinkoodan kagama hadal sidoo kale waxaa iyana carqalada qodobada shay lagu heshiiyey waxaa ka mid ah in komishanka dambe la dhaariyo shan iyo tobanka shan iyo tobanka bisha tobnaad ee sanadkan xeerka diiwaangelintuna wuxuu dhegayaa in diiwaangelinta la diyaariyayo lix bilood ka hor xilliga doorashada halkaa waxaa ka muuqata iyadoon wax kaleba la eegin inay qasab tahay in doorashadu xilligii loogu talagalay ay dib uga dhacdo dib u dhacaasi inuu noqon doono mid farsamo oo komishanka cusubi soo diyaargareeyo kumay caddaynin heshiiska shalay xisbiyadu sidii heshiiskii laba kun iyo sagaal sideed iyo labaatankii sebtembar lixdii qodobe caalamku keenay lagu caddeeyey inaanilaan arrinta doorashada guurtida soo fargelinin arrintaa iyana waxaa loo daayey golaha guurtida oo marka la hordhigo in golahan loo baahan yahay wakhti dambe loo kordhiyo isna go-aan ka gaadhi doona markaas shalay waxaan odhan karaa saddexda xisbi awoodoodii siyaasadeed waxay ku wareejiyeen labada gole si midna go-aan uga gaadho heshiiskii shalay ay gaadheen oo aanay wax qura u soo jeedinin ay si guud uga codsadeen inay go-aan u gaadhaan arrintii muddakornintana waxay u daayeen golaha guurtida wax ay ku heshiiyeen oo cid qasbaya oo cid goordhow loo tixraacaana ma jiro hase yeeshee waxaynu odhan karnaa heshiiskan shalay wuxuu ahaa maadaama muddo dheerba xisbiyadu heshiin waayeen isfaham guud oo xumad jamila oo beesha caalamku ka shaqaysay dhinaca kale la taliyaha golaha wakiilada somalilan ee dhinaca sharciga cabdiraxmaan hirre jaamac ayaa isaguna faahfaahin ka bixiyey aragti ahaan sida uu ugu muuqda heshiiskan ay saddexda xisbi wada gaadheen heshiiskani runtii waa heshiis u badan in laga heshiiyey fahamkii guud ee siyaasaddu siyaasadda ee la xidhiidhay arrimaha doorashooyinka meelaha qaarna wuxuu saameynayaa sharcigu saameynayaa exactly qodobka aad sheegtay baa ka mid ah oo ah in laga heshiiyey tiradii commissionka xubnaha commissionku ay ay ay ay lahaa ay noqonayeen oo xeer uu jideeyey xeer number twenty two thousand two oo heshiiska ay ka muuqatay in xeerkaa mooshin golaha ka bilaabma wax lagaga bedelo oo waxa weeyaan ay noqoto arrin tirada xubnaha commissionka laba xubnood loogu daro sharci ahaan arrintaasi waa waajib golaha wakiilada u yaala oo waxa weyan moshinku sida xeer hoosaadka dastuur muxuu ahaa golaha wakiiladuba uu tilmaamaya habraac sharci baa loo maraa procedure baa loo maraa qaabka loo gelayo cidis u xafaafaahiyo xeer hoosaadka marka moosinku wuxuu noqonayaa uun waa tallaabo sharciyo golaha ka bilaabmaysa in ay keenaan soo jeedin mudanayaasha uu ku xalaaloobayo moshinku inay usoo gudbiyaan shirgudoonka shirgudoonkuna uu la talin sharci markaa in heshiiska in mooshinkaasi waafaqsan yahay xeer hoosaadka waafaqsan yahay dastuurka marka la talinta sharci shirgudoonku ay helaanna deetana goloweynaha loo gudbiyo goloweynuhuna markaa ka doodo qodobka moshinku uu bartilmaameysanayo in wax kabedel lagu sameeyo marka haddii aan u eego yani legitimacyga guud waxaa yeelanaya golaha wakiilada siyaasad ahaanna waa arrin fudud in la raaco oo waxa weeyaan la hirgeliyo sababta ah waa faham siyaasiya guud oo ay danayaashay siyaasadda oo ay xisbiyadu ugu muhiimsan yihiin ay ka heshiiyeen in xeerka wax ka bedel lagu sameeya gaar ahaan qodobka koo iyo tobnaad oo tilmaamaya xubnaha commissionka doorashooyinka waa xeer number twenty hadhowna markaa xubnahaasi ay ku noqdaan xubno loo raaco qaabka loosoo xulanayo xubnaha guud ee commissionka doorashooyinka tallaabadan ayaa si guud waxaa u soo dhoweeyey shacabka somalilan oo u arkaa qadiyad siyaasadeed oo ka hor baxday qabashada doorashooyinka qadar maxamed cakule v o e hargeysa
degeystayaal barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadku waa naga intaa tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo